بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى هدي ربي إنه دروس الكبائر ونسعتي waxaynu akhriyaynaa haddii rabaydma kabiirada alxaadiya walarbacuun afartan iyo kow oo uu imaamu dahabi raximahullah ku magacaabay tasdiiqu alkaahin waalmunajim in la rumeeyo ninka kaahinkaa waxa uu sheegayo oo waxa weeye maaragtay faalalowga iyo wixii la mida iyo fooxiyeyaasha waxaasoo dhan baa la yidhahdaa kaahin waa qofkii cilmi qeyb wax ka sheegaya oo doonaya wax cilmi qeyba inuu sheego oo yidhaahdo berri waxaasaa dhici doona iyo munajim ninka xiddigaha ka faaliya munajimku waa kuwa xiddigaha wax ka sheego ka faaliya marka meelo badan bay wax ka kala sheeg sheegaan qaar waxa weeye dhulkay wax ka faaliyaan qaar xiddigahay ka faaliyaan qaar dhagxan bay ka faaliyaan qaar baa ku odhanaya kitaabkan ka faalinaynaa waxaasoo dhan markaa kulligood ayuu baabku ka hadlaya qaala allahu tacaala ilaahay waxa uu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ha ku hadlin waxaadan cilmi u lahayn oo ha fadwoonin waxaadan cilmi u lahayn waayo birri wax dhici doona ilaah baa garanaya ee qof bilow aadniya ma garanayo wa qaala tacaalaa inna bacda danni inna bacda danni ihmun danniga qaarkiis waa dembi waayo waxaan aad sheeg sheegaysaan waa danni ee maaha wax xaqiiqo ah oo waxa weeye aad cilmi saxiixa u haysaan ma aha wa qaala tacaalaa caalimu algaybi falaa yudhiru calaa gaybihi axada ilaa man irtadaa min rasuulin ay caalimu algaybi ilaahay baa cilmi qaybka og oo garanaya cilmu qaybka una muujin mayo cilmiga qaybka oo cilmi qaybka calaa gaybi cilmi qaybka loo muujin mayo oo la tusi mayo qofna ilaa qofuu ilaahay ka raalli noqday oo rasuul ama nebi uu ilaahay soo diray oo markaa loo sheego loo waxyoodo mooye cid og ma jirto cilmi qaybka waxa berri dhici doona ilaa allihii subxaana qaadirka ah mooye haddaba qofka faalinaya wax cilmi qayba buu sheegaya berri waxaasaa dhici doona buu leeyahay saasay ahaan doontaa wax cilmi qayba marka haddii uu sheegay waxa weeye wuxuu ku dhacay walaa takfu maa laysa laka bihi cilmu qofku mar haddii uu wuxuunan cilmi u lahayn dabaashana wuxuu ku dhacayaa kabiira min alkabaa'ir axaadiista ayaa inoo waadixinaysa ikhwaani filah baabkan xukumka uu leeyahay qofka kaahinkaa iyo qofka kaahinka u taga kan rumaysta axaadiista ayaa ka hadlaysa wa qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam nebigu wuxuu yidhi man ataa caraafan aw kaahinan fasaddaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed sala allahu calayhi wasalam man ataa qofkii u taga caraafan caraafka iyo kaahin kuwa isku wada mid wey waa kuwa wax sheeg sheega wey qofkii markaa caraaf u taga ama kaahin u taga fasaddaqahu rumeeya dadka u tegaya kaahinka iyo waxa weeye faalalowga iyo labay u qaybsamayaan qof rumeeya oo waxaan uu sheegayo odhanaya waa run oo ictiqaadaya oo odhanaya qofkaani waxbuu og yahay sida waxa weeye ay dadku u badan yihiin markaad tidhaahd war qofkaani waxba ma ogay iska daa wuxuu ku leeyahay maya maya qofkan waa la weheliyaa oo yaa weheliya uuman baa weheliya aynu garanaynin rooxaamaha ku soo dega rooxaamaha marka aad maqlaysaan ikhwaani fillaah waa jin iyo balaayo wey haddaba marka qofka rumeeya oo wixii uu sheega rumaysta qofkaasi waa ku gaaloobay buu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam bimaa unsila calaa moxamed ay diinta islaamka qofkaasi waa ku gaaloobay wuxuu yidhi imaamu dahabi xadiidka isnaaduhu saxiix xadiidku waa xadiid saxiixa oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam laga wariyey uu warinaya abu hurayra radia allahu canhu abu hurayra laga warinayaa waa xadiid saxiixa oo imaamu abu daawuud iyo imaamu tirmidi iyo ayaa warinaya ibnu maaja iyo haddaba markaa qofkan la yidhi waa gaaloobay waxaanu u celinaynaa sidii dariiqadeennu ahayd awalba oo waxa weeye ahlu sunna ay ku tageen hadduu qofku waxaan xalaashadana waa ku gaaloobayaa haddii kalena waxa weeye waa kufri duuna kufri oo wuxuu ku dhacayaa kabiira min alkabaa'ir ayuu ku dhacayaa qofku marka waa inuu iska ilaaliyaa waa waciid shadiida oo aad iyo aad u khatara loo baahan yahay marka in la iska ilaaliyo qof wax og ma jiro oo cilmi qayb og walaa nebi baan ogayn walaa rasuul baan ogayn walaa awliyaan ogayn allihii subxaana qaadirkaabaa cilmi qaybka og ciddii uu isagu markaa u daahiriyo oo uu ka raalli noqdo unbaa cilmi qaybka og amaa qof waxaa weeye miskiina oo meel iska fadhiya oo odhanaya maaragtay ama aleelaan ridayaa ama waxbaan ka faalinayaa kabacdi waxaan ogaanayaa qofkii tuugadii xaday alaabtii la xaday meeshay taal qofkii waxaa weeye maar waxaasoo dhan waxba kama jiraan bal waxay sameeyaan dadka waxay fiiriyaan qofku waxa uu jecel yahay in badan baad arkaysaa qofku wuxuu jecel yahay bay fiirinayaan marka horay waraysanayaan hadhow wixii uu jeclaa bay markaa waxa weeye horay uga sii qabanayaan amase waxaa dhici kartaba in jin u warramo waayo jinku innaga waa ina arkaa innaguse ma aragno marka jin iyo shayaadiin baa u warramaysa oo odhanaysa annagaa ogayn intay iyagu isa soo waraystaan war hebel baa qaaday alaabtii marka qofku haddii uu jin la shaqaysto jinna lama shaqaysan kara bay dheheen culummadu way caddeeyeen ilaa marka hore uu gaaloobo qofku oo qofku markuu gaaloobo oo uu jinka warkooda yeelo oo ay gaalnimo ku hubsadaan markaasay u warramaan oo waxa weeye wax u sheegaan wa ilaa haddii kale qof muslim oo shahaadanaya oo ilaahay ka baqaya waxa weeye jin lama shaqaysanayo xadiidka ku xiga nebiga calayhi salaatu wasalaam habeen baa waxaa dhacday safar baa lagu jiray saxaabaduna nebiga la socdeen safarkii marka lagu jiray meel baa la degay habeenkii aroortii markay ahayd baa roob baa da'ay roobkii markuu da'ay ayaa dadkii laba u qaybsameen dadkii dhaqankii hore iyo caadadii hore baa waxay iska ahayd markii roobku do'o xiddigahay ka faalin jireen oo waxay odhan jireen sida imaamu alkhadaabi raximahullah uu leeyahay waxay ka faalin jireen xiddigaha waayo kawaakibta oo xiddigaha baa waxay yaqiineen siddeed iyo labaatan xiddigood oo ah manaasil alqamar dayixuu hameen walba meesha uu dego iyo xiddigaha uu la fadhiisto oo ay isku dhow yihiin ayay ka faashan jireen oo waxay odhan jireen markuu dayixu xiddigaa la fadhiisto roob baa da'ya markuu dayixu xiddigaa la joogo waxaa dhacaysa abaar waxyaalo noocaasa ayay ka faashan jireen haddaba markaa arrintaa markay dhacday ayaa waagii markuu baryey qaarna waxay yidhaahdeen dadkii mudirnaa waxa weeye waxaanala ku waraabiyey binaw'i kada ey xiddig hebel ayaa roobkii keenay maanta qaarna waxay yidhahdeen war ilaahayba subxaana qaadirkaa baana waraabiyey haddaba xadiidkaana ka sheekaynaya marka wuxuu yidhi shiikhu raximahullah wa qaala sala allahu calayhi wasalam sabiixata leyla hameenkii la waraabiyey ayuu subaxdeedii wuxuu yidhi hal tadruuna maadaa qaala allah ay macnaha xadiidku waa nebigu wuu weydiiyey marka hore laakiin wuxuu ka soo qaatay shiikhu qayb wuxuu yidhi yaquulu allahu ilaahay wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii addoommadaydi waxay u qaybsameen oo waaguu u beriyey mu'minun qaar mu'miniina wa kaafirun iyo qaar gaalaa ay macnaha mu'minun kamaaluliimaan oo iimaankiisii dhammaystiran yahay wa kaafirun ay naaqisuliimaan oo waxa weeye kufri duuna kufri ku dhacay oo nicmadii ilaahay ku kufriyey laakiin gaalnimadan lagama wado tii oo ilaahay lagu gaaloobay oo diinta lagaga baxayey wuxuu yidhi faman qaala qofkii yidhi mutirnaa waxaanala ku waraabiyey bifadli illaah ilaahay fadligiisa iyo wanaaggiisa ilaahay baana waraabiyey fadaalika qofkaasi mu'minun bi aniga ayuu i rumeeyey oo nicmadaydiibuu ku shukriyey oo anuu i rumeeyey oo wuxuu ogaaday wax walba inuu ilaahay keeno oo aan cid kaloo wax keeni karta jirin wa kaafirun wuxuuna ku gaaloobay bilkawaakib ay macnaha caqiidadii awal ay aaminsanaayeen ayuu bannaanka ka maray oo waxa uu caddeeyey iimaankiisu wixii uu farayey ee xiddig waxba ma keeni karo ayuu yidhi waayo sababtu waxaa weeye kufriga luuqadda carabiga wixii xataa la diido waa la yidhahdaa marka markaad tidhaaha war xiddig waxba ma tari karo waad ku gaalowday xiddiggii waxaadna rumaysay allihii subxaana qaadirkaa waman qaala qofkii yidhi mudirnaa waxaanala ku waraabiyey binow'i kadaa xiddig hebel fadaalika qofkaasi mu'minun waxa weeye qofkaasi kaafirun bi aniga waa igu gaaloobay oo fadligii iyo wanaaggii anigu aan keenay meel kaleu u tiiriyo waa igu gaaloobay wa mu'minun wuxuuna rumeeyey mu'minun bilkawaakib xiddigaha ayuu rumeeyey haddaba marka waxaa laynoogu qeybiya xadiidku waa xadiis saxiixa oo waxa weeye maaragtay imaamu muslim iyo hayrkiiba ay werinayaan waa muttafaqun caleyh wuxuu marka xadiidku inoo caddaynayaa bukhaari iyo muslim iyo kulli waa weriyeen min xadiidi khaalid zayd bni khaalid aljuhaniy wuxuu xadiidku inoo caddeeyey oo waadix inooga dhigay sida imaamu alkhadaabi raximahullah uu ku fasiray kawaakibtan loo jeedo inay yihiin manaasilulqamar ay meelaha dayaxu uu dego ayay ka faashan jireen oo ay odhan jireen dayax hebel xiddig hebel haddii uu caawa dayaxu la fadhiisto roob baa imaanaya haddii uulan la fadhiisanna waxa weeye abaar baa dhacaysa xiddig hebel markuu uu la joogo abaar baa imaanay waxyaala noocaasay ka faashan jireen sida maaragtay uu maaragtay ku caddeeyey imaamu alkhadaabi iyo kayrkiiba min alculamaa wuxuu ina tusayaa marka uu ina barayaa xadiidku inaan waxa weeye xiddig laga faaliyo waxba tarayne xiddigna uuna roob keenin dayaxna keenin ee allihii subxaana qaadirka ahaabaa roobka keena nicmada marka ilaahay keenay meel kale ha u tiirinin waayo haddii nicmadii ilaahay uu keenay oo roobka ahayd aad aad u tiirisid maaragtay xiddigaha ilaahay waad ku gaalowday markaa ay kufru nicam weeye marka amaa haddii ay caqiide kaa noqoto oo aad waxa weeye tasarrufkii kowniga ah wax ka siisid xiddigaha oo aad tiraahid xidiguhu roobu waa keenaan oo aad saas u xalaashatid oo diidid nusuusta dee markaa waxaa dhici karta qofkii inuu mukhrij calalmilla noqdo walciyaadu billaah waa arrin aad iyo aad u khatara haddaba xadiidku wuxuu inoo caddaynayaa qofka muuminkaa oo iimaankiisu saxiixa yahay inuu u tiirinayo wax walba oo nicmo ah oo ilaahay uu keeno allihii subxaana qaadirkaa meel kalena inuuna u duwaynin uuna iska ilaalinayo inuu ku dhaco shirkiga waayo waa shirkigii khafiifka ah oo khatarta ah qofku hadduu waxaa la yimaado wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam man ataa caraafan fasa'alahu can shay'in fasaddaqahu rumeeya qofkii carraaf u yimaada oo markuu u yimaado waa isla kaahinkiiye markuu u yimaado rumeeya waxa uu sheegayo qofkii rumeeya oo ka aqbala waxa uu sheegayo rumeeya qofka noocaasa oo arrintaa la yimid lam tuqbal lagama aqbalo lahu isaga salaatun salaad laga aqbali mayo arbaciina yowman afartan beri salaaddiisii la aqbali mayo xadiidka imaamu muslim baa werinaya raximahullah min xadiidi safiyata binti abi cubayd abi cubaydillaah radia allahu canha can bacdi aswaaji nebiyi bay ka warinaysa haddaba markaa wuxuu leeyahay imaamu nawowi raximahullah horta xadiidku daahirkiisa wuxuu ina tusayaa qofka u taga carraafaystayaasha waa fooxlayaasha waa kuwa aleelaha rida waa kuwa tusbaxa ka faaliya waa kuwa dhulka ka faaliya waa kuwa qur-aanka ka kulli waa isku mid qofkii yidhaahda waxbaan ogahayoo waxbaan sheegayaa oo cilmi baan sheegayaa birri dhacaya ama dadka ka qarsoon oo unan markaa deliil u haysan qofka noocaasa qofka u taga isagu horta inuu gaal yahay la iskuma hayo mar hadduu saaxir iyo waxa uu caddaysto oo waxa weeye arrimaha uu galoo shaydaan la shaqaysanayo isagu kaasi waa baab kale oo baabu sixir baynu ku soo marnay iyo xukumka uu qaadanayo laakiin hadda waxaa laga hadlayaa qofka u tegaya oo wax weydiinaya markii hore waxaynu soo marnay faqad kafara inuu gaaloobay oo waxa weeye uu ku dhacay masiibo weyn iyo dembi weyn oo kabaa'ir ah haddana wuxuu xadiidkan ina leeyahay salaaddiisi la aqbali mayo marka wuxuu ku tusayaa laba faa'iida xadiidkaani horta qofkii weli waa muslim maadaama uu weli salaad tukanayo waa muslim laakiin waxaa lagu ciqaabay afartan beri inaan salaaddiisii maqbuulo ahayn qaala alimaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi amaa cadamu qubuuli asalaa macnaheedu waxaa weeye buu yidhi annahu laa thawaaba lahu fiiha wax ajara iyo wax wanaaga uu ku leeyahay ma jirto wa in kaanat mujzi'atan fii suquudi alfardi canhu waajibkii waa ka dhacayaa buu yidhi oo qofkii waa tukaday laakiin ajar iyo thawaab ka heli mayo oo waxa weeye thawaab laga siin mayo uma qaala wuxuu yidhi waa in saa loo fasira buu yidhi xadiidka waayo haddii aan saa loo fasirin dee waxaa dhacaysa markaa inuu waxa weeye maaragtay qofkii la gaaleeyo wuxuu yidhi fa ina alculamaa'a muttafaquuna waxay ku itifaaqeen culammadu calaa annahu laa yalzimu man ata alcarraaf qofkii carraaf u yimid oo wax weydiiyey inayna waajib ku ahayn icaadatu salawaati arbaciina leyla afartankii beri oo salaadda aan laga aqbalaynin culummadu waxay yidhahdeen ma soo celinayo salaadihii uu tukaday haddaba marka macnaha loo jeedo waxa weeye buu leeyahay imaamu nawowi raximahullah salaaddiisii waajibkii waa ka dhacayaa qofkii waa muslim laakiin laa thawaaba lahu ajar ma leh hadda marka haddii lagu yidhaha afartan beri salaadaadii ajar ma leh waxaad ogaatay markaas inaad la timid wax camalkaagii burburiyey oo camalkaagii baabi'iyey oo khasaaro iyo dhibaato inaad ku dhacday ayaad ogaanaysaa markaa akhii fillaah haddaba waa in la iska ilaaliyo ikhwaanii fillaah wa akhawaatii fillaah waa in la iska ilaaliyo oo aan la rumaysan carraafaystayaasha waxay og yihiinna ma jirto waayo sababtu waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa baa cilmi qaybka garanaya jaahiligiina saasay ahaayeen sida nebigu inoo caddeeyey calayhi salaatu wassalaam waxa weeye shayaadiinta ayaa samada koraya oo isfuulfuulaya oo waxa weeye jaranjaro iska dhiganaya hadhowbay samada waxay ka soo maqlayaan hal kelimad markaasay soo cararayaan halkii kelimad bay carraafaystayaasha u keenayaan iyo kaahinka maalintaasuu xabaddaa kelimaddaa ayay boqol ku darayaan beena kelimaddii marka runta ahayd ayaa hadha waxaa leeyahay sawtuu maalin heblo runta sheegay sidii baa lagu rumaysanaya laakiin xaqiiqatan waxay og yihiin ma jirto waxay garanayaanna ma jirto waana shayaadiinoo shaydaan baa duufsaday ilaahay inay ka baqaan baa wanaagsan waayo waxay ku leeyihiin oo dadka ku khaldayaan masaakiinta rooxaan baa soo degaysa rooxaantu waa shayaadiin wa shayaadiin baa ku soo degaya ee wax rooxaan la yidhaahdo oo kale ma jiraan wa qaala nebiyu sala allahu calayh wasalam xadiidkana nebigu wuxuu ku yidhi man iqtabasa ay macan man tacallama qofkii barta shucbatan min annujuumi xiddigaha wax ka mid ah iqtabasa wuxuu bartay shucbatan min asixir qayb sixir ka mid ah ayuu bartay rawaahu abu daawuud bisanadin saxiix buu yidhi imaamu dahabi raximahullah waa su uu sheegay xadiidku waa xadiis saxiixa oo imaamu abu daawuud iyo ibnu maaje iyo imaamu axmed iyo ayaa werinaya min xadiidi cabdullaahi ibni cabbaas waana xadiis saxiixa sheikh albaani raximahullah uu ku caddaynayo sunan abi daawuud iyo silsilata axaadiis saxiixa iyo uu ku saxiixinayo waa xadiis saxiixa marka wuxuu ina barayaa marka qofka xiddigaha baranaya culummadu labay u kala qaadeen tacallum manaasil alqamar iyo xiddigaha iyo in la barto labaa loo kala qaadayo haddii calaamada laga dhiganayo oo faa'iido laga keenayo oo aan waxa weeye cilmi qayb laga daalacanaynin ee matalan hadda dadka badda mara oo kale oo doonyaha raacaya ama doonyaha wada xiddigaha iyo calaamadahay ku socdaan dadka noocaasoo kale marka cilmiga saa u bartay cilmi feligga bartay oo ku shaqaysanaya oo waxa weeye dee juqraafigii iyo adduunkii ku kala soconaya cilmigaasoo kale laa ba'sa bihi wax dhibaataa ma leh waayo caqiide iyo ka ratimi mayso ee waxa weeye waa iska calaamado weey waayo calaamado ayaa allihii subxaana qaadirkaa xiddigaha ka dhigay amaa qofka u baranaya inuu ka faaliyo oo cilmi qayb ka sheego oo yidhaahdo waxa birri dhacaya baan ka ogaanayaa roobka imaanayaan ka ogaanayaa qofka dhimanayaan ka ogaanaya waxyaalaha noocaasoo kale waxa weeye waa sixir waa sixir weeye lamana oggola qofka noocaa la yimaadana wuxuu ku dhacayaa shucbatan min asixir qayb sixir ka mida oo wuxuu bartay laan sixirkii ka mid a farac qayb ka mida ayuu bartay sidaa daraaddeed lama oggola intaa ayuu imaamu dahabi raximahullah axaadiista ku keenay laakiin axaadiis badan oo kale oo baabkan oo kale ka hadlaysaa jirta nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi laysa minna ay laysa calaa manhajina wa dariiqatina manhajkayagii iyo dariiqayagii iyo sunnahayagii kuma taagna waayo laysa minna haddii aad aragtid oo camal laga hadlaya markaa uu qofku sameeyo ma aha in qofkii la gaalaysiinayo laakiin waxa weeye dariiqii nebiguu khilaafay iyo dariiqii muslimiinta man tadayara qofka wax baasaysta ama loo baasgeliyo ama qofka kaahinka noqda oo wax waxa weeye sameeya ama qofka kaahinka u taga qofka noocaasoo dhan ama kan wax sixira ama kan wax loo sixiro kulli annaga naga mid maaha buu yidhi nebigu ay dariiqayagii iyo manhajkayagii iyo caqiidadii islaamka way khilaafeen dadka noocaasa waana xadiis saxiixa oo imaamu dabaraani uu warinayo oo ku saxiixinayo sheekh albaani raximahullah fii saxiixi aljaamici asagiir haddaba markaa haddaad doonaysa inaad dariiqadii nebiga qabsatid dariiqadii muslimiinta salafu saalix ridwaanullaahi calayhim oo ay waajib tahay in dariiqoodii la raaco ma habboona qofku inuu isku mashquuliyo caqiidadiisana ku cayaaro uuna isku mashquuliya waxaan waxba ogayn qaala a-sheekhu haytami raximahullah waxa uu leeyahay azawaajir marka uu ka hadlayo ayuu wuxuu halkan keenoo tacriifinayaa oo uu ka hadlayaa waxa weeye maaragtay carraafaystaha iyo maaragtay kaahinka ayuu isaguna kitaabkiisa kaga hadlay azawaajir wuxuu yidhi kaahinka waxaa la yidhaahdaa waa kan sheegaya waxa dadka uurkooda ku jira oo odhanaya waxaan kuu sheegayaa waxa aad maskaxdaada ku jira oo aad ka fekeraysid ayaan kuu sheegaya waxyaalaha noocaasa qofku haddii ama cilmi qaybka uu sheegayo qofka noocaasa ayaa la yidhaahdaa kaahin oo waxa weeye odhanaya waxaan kuu sheegayaa waxa qalbigaaga ku jira qaar culammada ka midana waxay yidhaahdeen waa qofka cilmi qaybka sheegaya can ilmuqayibaat kulli noocay doontaa noqotee labaduba ama cilmi qayb ha sheego ama waxa qalbigaaga ku jira ha sheegee mar hadduu yidhaahdo wax cilmi qayb aan ka hadlay waayo waxa qalbigaaga ku jira waa cilmi qayb ilaahay baa garanaya iyo adiga cid kaloo garanaysaa ma jirto waxaa la yidhaha carraafkuna waxa weeye waa qofka isaguna saasoo kale wax faalinaya oo waxa weeye munajibka iyo waxa la mida samaynaya labadooduba waa isku xukun waana isku macne xilligii carabta oo waxa weeye islaamka ka horna qabiil walba waxay lahaayeen mid waxa weeye carraafaystaa iyo mid fooxiyaah oo waxa weeye waxaa u sameeya sida maantaba innaga haddaynu nahay soomaalida aad magaalo walba ugu arkaysid kuwo waxa weeye fooxinaya kuwo faalinaya kuwo odhanaya waxbaanu ogna walciyaadu billaah allihii subxaana qaadirkaa haynaga nabadgeliyo waxaynu usoo gudbaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kabiiradaa khulaasadeedu haddaynu fahnay oo waxa weeye khulaasadeedu ay tahay inayna bannaanayn qof wax sheegaya in loo tago ee wax walba allihii subxaana qaadirkaa og yahay kabiirada labaad baan usoo gudbaynaa oo waxa weeye afartan iyo labo oo odhanaysa nushuuzulmar'a inay kabiiro tahay nushuuzulmar'a nashsigu waxa weeye macnaha qofka dumarkaa haddii uu nin qabo waxaa waajib ku ah inay ninkeeda adeecdo oo daacatu zawja laga rabaa hadday marka daacadii diiddo oo ay adeeci weydo ninkii oo amarkiisii qaadan weydo oo ay waxa weeye daacadii ka kibirto oo ay kor isku qaaddo ayaa la yidhahdaa nushuus waayo asalkiisa nushuul nushuusku waxa weeye irtifaac waa inay waxa weeye xaqii lagu lahaa ay iskala weynaato oo ninkii waxba ka maqli weydo qaala allahu tacala ilaahi wuxuu yidhi markuu dumarkii mu'minaadkaa wanaagsanaa ka hadlay ayuu wuxuu yidhi wallaatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna wahjuruuhunna fi lmadaajic wadribuuhunna fain adacnakum falaa tabquu calayhinna sabiila wallaatii dumarkii tii ka cabsanaysay nushuuska ay macnaha inay daacadii ka dhex baxdo ay cabsi ku jirto oo qof ilaahay ka baqaysa haddii ay tahay oo aynan la imaanaynin inay awaamirta ilaahay ku tumato oo cabsi iyo taqwa ku jirto waaniya ma aha sida rag badan u fahmeen oo waxa weeye jahli iyo diintii intay fahmi waayeen kaga bilaabaya fadribuuhunna waa khada' weeye allihii subxaana qaadirkaa tartiib buu sameeyey waxa walba oo la sameeyo waxaa ugu dambeeya garaaca waayo ma habboona qof weyn oo caqli leh in waxa weeye aad garaac isaga bilowda allihii subxaana qaadirkaa tartiib buu inoo sameeyey wuxuu yidhi allihii subxaana qaadirkaa faciduuhunna horta gabadhii waani diinta u sheeg waxyaalaha ilaahigii subxaana qaadirkaa ku waajibiyeyo daacada afar axaadiistii nebiga ku dul akhri u sheeg waciidka iyo dhibaatada ku soo arooray hadduu qofku khilaafo nusuusta ilaahay laakiin weylaka yaa rajul hadduuba ninkii diinba garanayn ka warran oo wuxuu ku waaniyaba gabadhii garanayn so isagu marka ma khasaarin marka ma gacan baad ka bilaabaysaa haddaad adugu markii hore khasaarisay dariiqii ilaahay kuu jeexay sidaa daraaddeed baa waxaa waajib ku noqonaysa qof walba oo muslima nin walba oo waxa weeye xaas leh hadduu doonayo inuu xaaskiisa waaniyo horta waa inuu marka hore waanadii bartaa waayo diin baa la rabaa in laysku waaniyo oo nusuustii qofkii loo sheego faciduuhunna wacdiga waxaa la yidhaahdaa qofka inaad nusuusta u sheegtid oo cabsi ay qofkii gasho oo uu markaa ilaahay ka cabsado laakiin hadal keliya waxba tari mayo faciduuhunna waaniya baa layidhi hadday waanadii diiddo jaran waxaa loo soo gudbayaa markaa waxa weeye qodobkii labaad hadday waanadii diiddo oo waxba maqli weydo oo waxa weeye nusuustii u hoggaansami weydo de waa nooc min alkhayr daraa ku dhacday marka qofta wahjuruuhunna filmadaajic baa layidhi waxa weeye hurdada hala seexanin oo waxa weeye meeshii aad seexanaysay sariirtii aad ku wada seexanayseen dee xagga kale uga sii jeenso hala hadlin oo markaa waxa weeye nooc min alciqaab ah weeye oo waxa weeye qofkii caqli leh waa garanaya gabadhii caqli leh waxay fahmaysaa dee ninkeedii oo aan la hadlaynin oo waxa weeye sariirtii xagga kale uga sii jeensaday inay mashaakil yaallo macnaha haddii aad doonaysid markaa in wanaag yimaado dee xaaladdaada wax ka beddel oo waxa weeye maaragtay xumaanta aawadi jooji hadday kaana waxba ku qaadan weydo oo iyadiina ay tidhaahdo dee kaba sii dadha markaa haddii markaa maslaxad loo arko oo dilkii wax tarayo wadribuuhunna baa layidhi garaaca garaacu marka nebiga calayhi salaatu wasalaam baa caddeeyey oo adillada ayay ku caddaatay sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ma aha inuu waxa weeye iska garaaco oo intuu sideenni odayaashii reer baadiyaha ah intuu waxa weeye soo qaato hangool ama ul gabowday gabadhii markuu meel walba jeexo u yidhaahdo hadhow wan baan u qalayaa waa subag siinaya waxa waa jahli weeye ma aha gabadha ma dili kadhid mana garaaci kadhid oo dhibaato uma geysan kartid waxaa la rabaa darbu ta'diib ilmahaaga markaad edbinay sidoo kale yar yarkaa sida loo xanjafiyoo kale baa la rabaa iyo xoogaa waxaa la tusayaa qofkaani inuu caqligiisii noqday caqli carruur oo kale carruurtuna waxaa weeye waa la cabsi geliya marka sunnaha nebigaa inoo caddaynaya ee axaadiidta soo socota darban hayra mubarrix buu yidhi nebigu lama rabo inaad laf jabisid oo lama rabo inaad dhibaato u geysatid haddii aad maslaxad u aragtid weeye bal xaqiiqada sida ay tahay oo nebiga sunnihiisa ku caddaatay nebigu waxay leedahay caaisha radiallaahu anha radiallaahu canha waxay leedahay maa daraba rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam qad weligii ma garaacin imra'atan walaa khaadiman weligii nebigu khaadim u shaqaynaya ma garaacin oo waxa weeye shaqaalihii u shaqaynaya ma garaacin oo waxa weeye dumarkiisa ma garaacin haddaba markaa haddii nebiga calayhi salaatu wasalaam isaga tegey oo uuna garaacin khayrkiiyo wanaaggu waxa uu ku jiraa inaad garaaca iska daysid oo qof garaac wanaag ku keenayaa waa yaryah ilaa qof dee marka horeba khayr daran oo waxa weeye aan caqli lahayn oo waxa weeye maaragtay cabsi waxaan ahayn wax ku soconayn mooye ilaahay wuxuu yidhi fa in adacnakum haddayda addeecaan oo markaad waanisid ay ku addeecdo falaa tabquu calayhinna sabiila dariiq kale ha ka raaraadinin marka adugu meel kale kaagama furra iyo inaad xumaan kale ka raadisid oo waxa weeye aad ku sii socotid oo qiil ka dhigatid in ilaahay uu ku siiyo fursad iyo awood ma aha axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu u tagno wa qaala nebiyu sala allahu alay slam nebigu wuxuu yidhi idaa daca arajulu imra'atahu haddii ninku uu xaaskiisa u yeerto ilaa firaashihi gogashiisa ay jimaac uu ugu yeerto wey uu yidhaahdo jimaac baan kaa rabaa falam ta'ti aynan u imaanin fa baata ey macnaha ay jimaacii diiddo jimaacii hadday diiddo oo gogashii imaa weydo oo ninkii hadday doonto gogashii haa timaadee isku diiddo fa baata macnaha waa inaad fahantaan ilaa firaashii firaashka halkaa waxa laga wadaa jimaaca ma aha macnaheedu in laga wado hadday sariirtii inta la soo seexatay gogashii way timid laakiin jimaac jimaacii bay diidday ciqaabt waxaa ku dhacayaa waciidkii marka fa baata uu baryo oo waagii u beryo oo hameenkaas uu qadbaanun u caraysan yahay calayhaa dusheeda lacanatha almalaa'ika malaa'igtaa nacladaysa xataa tusbixa ilaa ay waa beriisato muttafaqun calayh waa xadiis saxiixa wa fii lafdi muslim wa fii lafdin fi saxiixayni lafdi kale wuxuu ahaa oo bukhaari iyo muslimba wariyeen idaa baatat almar'atu haddii ay gabadhii barido haajiratan iyadoo ka tegaysa oo ka haajiraysa oo isaga tegaysa firaasha sawjiha gogashii ninkeeda ee macnaha markuu ninkii gogashii soo seexday hadday intay iska dhaqaaqdo qol kala seexato oo ciqaab ninkii ay ku samayso waxaa weeye agtiisaba imaan weydo oo isaga tagto fa ta'baa waxa weeye calayha ay diidan tahay ilaa kaana aladii fi asamaa'i saaqidan saakhidan calayha ilaa haddii ay saa samayso waxaa u caroonayaa allihii subxaana qaadirka alladii fi asamaa ee allah ilaahay baa u caroonaya xataa yardaa canhaa zawjuha ilaa uu ninkeedu ka raalli noqdo haddii marka ukhti fillaah waciidkan axaadiidtan waa axaadiid saxiixa waa waciid khatara waxaa la rabaa inaad iska ilaalisid oo ninkaani shalay wuxuu kuu guursaday xuquuq buu kugu leeyahay adna xuquuq baad ku leedahay inuu qof walba xaqiisii ka soo baxaa la rabaa waxa ugu muhiimsan oo la isku guursanayana waxa weeye waa waa xaaladda firaashka ma aha marka inaad waxa weeye tiraahid waxba ma ogoli oo waxa weeye aad ciqaab samaysid haddaba marka haddaad waxyaalaha noocaasa la timaadid oo dulmigaa geshid nebigu waxa uu kuu caddaynayaa calayhi salaatu wassalaam marna in malaa'igtii ku nacladayso ilaahayna kuu caroonayo labadaa waciid qofka ay isugu darmadeenna waxa weeye khasaara ku dhacday sidaa daraaddeed inay kabiiro tahay bay arrintu ku tusaysaa waa arrin khatara marka wa qaala nabiyu sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yaxillu limra'atin uma bannaana qof dumara oo la qabo an tasuuma inay soonto wa zawjuhaa ninkeediina shaahidun uu joogo oo xaadir yahay ilaa biidnihi inuu waxa weeye isagu u idmo mooye waa inay idan ka qaadataa soonkaani waa soonka sunnaha ah ay macnaha gabadhi iyadoo ninkeedii joogo oo ninkii la joogo hadday intay iska soonto isagoo iyadoon u sheegin dee duhurkii uu baado ama barqadii oo ay tiraahda markaa waa soomanahay waxa ninkii waa ka xumaanaya lama oggola marka aadaab iyo wanaag baa la rabaa waayo sababtu maxay tahay dadka qaar baa is odhan kara dee gabadha cibaaday samaynaysaa cibaadadan ay samaynayso waa cibaado sunno ah inay ninkeeda raalli gelisana waa cibaado waajiba inaad marka ninkaaga raalli gelisid waa waajib bay kugu tahay maadaama ilaahay kugu waajibiyey inaad ka tegtid maaha waajib iyo sunnana waxaa horreeya waajibka oo qof waajibkii ka tegay sunno laga aqbali mayo haddaba marka ma soomi kadhid ukhti fillaah iyadoo uu ninkaagii joogo ilaa inuu kuu fasaxa mooye soonka waajibkaa isaga laga idan qaadan mayo oo waxa weeye kaa ilaahay baa kugu waajibiyey laakiin soonka sunnaha baa laga hadlayaa oo waxa weeye aad ka idan qaadanaysa war mayoo goshaa birri aan iska soomee haa hadduu ku yidhahdo iska soon falilaahi alxamdu hadduu yidhaahdo mayana dee iska daa dagaal iyo murana bilaabin waaya walaa ta'dan fii beytihi ilaa biidnihi waxaa kaloo nebigu uu ku daray xadiidka uma bannaana gabadha muslimaddaa nin uunan gurigiisa qofuunan u oggolayn inay u idanto uma bannaana waa xadiis saxiixa imaamu albukhaari iyo keyrkiiba warinayaan haddaba markaa laba arrimood buu xadiidkaayna baray inaynan soomi karin soon sunno ah isagoo jooga hadduu maqan yaho safar ku maqan yahay dee ikhtiyaar bay leedaha markaa laakiin isagoo jooga waa inay ka idan qaadataa amaa arrinta guriga inaan qof uuna raalli ka ayn aadan u idmi karin hadduu joogo iyo hadduu maqan yahaba waa isku mid hadduu ku yidhaahdo qofkaa hebel la yidhaahda raalli kama ihi oo ma jecli oo waa karaahsanayaa gurigaygayuu iga soo gelin muran ha bilaabin ukhti filah oo ha dhihin waa ina adeerkaye waa walaalkaye waa xagge cidday doonta ha noqoto haddii uu ku yidhaahdo qofkaa gurigayga ha u idmin falaa yajuusu laki an ta'dan inaad u idantid kuma bannaana waayo sababtu waxa weeye dee ninkuu gurigaa isagaa leh hadduu marka gurigii isagu leeyaho mas-uul ka yahay waxaa la rabaa in isaga looga dambeeyo haddaad qof walba guriga u idantid oo dhibaata markaa hadhow karaahiya timaaddo mashaakil baa imaanaya waaya marka dumarkeennu aad bay arrintan ugu khaldamaan waayo waxaad arkaysaa dumar ama waxa weeye dad uuna ninkii raalli ka ahayn buu leeyaha walaalay iska daa dadka noocaasa gurigeenna yay imaan hadhow markaa waxa weeye xumaan u qaadanaysa anaa saaxiibada ii diidaysaa anaa xagga i yeelaysaa waa i cadaadinaysaa waxaa lama oggola diinta islaamka gabadhu waa inay u hoggaansantaa wix ilaahay ku waajibiyey ninkuna waa inuu u hoggaansamaa diinta ilaahay ee maaha hawadiisa inuu iska raaco oo gabadha cidhiiri geliyo oo qofkii u yimaadaba uu shaki ka qaado oo uu maseyrow noqdo kharriban lama rabo waa inuu wixii aadaab islaamiya ay ku socotaa wa qaala sala allahu calay wasalam nebigu wuxuu yidhi low kuntu aamiran haddii aan amrayo axadan qof haddaan amri lahaa an yasjuda inuu u sujuudo liaxadin qof kale la amartu lmar'ata gabadha ayaan amri lahaa qofka dumarkaa ayaan amri lahaa an tasjuda inay u sujuuddo lisawjihaa ninkeeda inay u sujuuddo laakiin alxamdu lilaah nebigu cidna ma amrin oo waxa weeye xadiidkan maanta qofna ma deliishan karo oo ma odhan karo ha la ii sujuudo xadiidku waa xadiis saxiixa imaamu tirmidi iyo xaakim ayaa werinaya wasaxaxahu alxaakim wawaafaqahu dahabi min xadiidi abi hurayra wa saxaxahu sheikh albani raximahu llah fii irwaa'i alqaliil iyo sunan tirmidi xadiidkani nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiidkan iyo axaadiidta kaloo ka hadlaysa arrintaanba waxa ay lahayd qiso mucaad ibnu jabal radia allahu canhu markii uu tegey ardushaam oo ka soo noqday ardushaam waxaa u badnaa xaggaan iyo suuriya dimashik iyo meelahaa nimankii waxa weeye nasaarada ahaa wuxuu arkay iyagoo u sujuudaya nimankii kiniisadaha joogay ee culammadooda ahaa nebigu markuu ku soo noqdoo madiine yimid ayuu markuu nebiga salaamayey ayuu xoogaa damcay inuu waxa weeye soo foorarsado oo xoogaa u khuduuco man amarka baa waa maxay waxaad samaynaysa kaasuu yidhi rasuulka ilaahay kuwaasaan arkoo saa loo samaynaya dee adaaba ka khayr badane laa buu yidhi ma amrayo inuu qof qof u sujuudo haddiise aan amri lahaa inuu qof qof u sujuudo xaaska ayaan odhan lahaa ninkaaga u sujuud waayo xaqa uu ku leeyahay ayaa cadiim ah oo aad u weyn haddaba ma aha marka sida dadka caqlaaniyiinta iyo dadka kharriban say u fahmeenna xadiidkan ma aha dad baa xadiidkan inkiray see qof qof ugu sujuudaya ma aha nebigu maba amrinba waaba diiday inuu nebigu qof qof u sujuudo sujuudda ilaahay baa iska leh walaa naag baan ninkeeda u sujuudayn walaa nebigaan loo sujuudayn walaa cid kalean loo sujuudayn sujuudda ilaahay baa iska leh bes cid kaloo loo sujuudaya ma jirto laakiin ummadihii inaga horreeyey iyo diimihii inaga horreeyey way ku bannaanayd in la isku sujuudo waxayna ahayd bimansilati taxiya way isku salaami jireen nebi nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam ayaynu ku soo marnay qisasul ambiyaa markaynu ka sheekaynaynay waxa weeye labadiisii waarid markii uu usoo kor yeelay kursigii inay u sujuudeen haddaba marka sujuuddaas iyo wixii la mida bay ahayd taxiyayna ahayd ee ma ahee ma aha waxa weeye maaragtay salaam bay ahayd ma aha cibaado ma aha nebiyullaahi aadam say malaa'igtu ugu sujuudday oo kale ma aha inay caabudeen marka sujuudda laga hadlaya ma aha cibaado ee waxaa laga hadlayaa ixtiraam iyo weynayn iyo khuduuc qofkii la ixtiraamayo marka naagta inay ninkeeda ixtiraamto inay weynayso inay qaymayso waa loo baahan yahay wa kadaalika ninkana waa loo baahan yahay inuu xaaskiisa qaymeeyo ixtiraamo wanaajiyo hadalkeeda maqlo waxa weeye aad iyo aad u ixtiraamo guriga mar walboo labada qof ay ixtiraam iyo wanaag gurigu uu ku dhismaba wanaag baa sii kordhaya laakiin markii takabur uu yimaado dee waxaa imaanaya dhibaato marka raggana waxaan u dardaarmaynaa inay dumarkooda ixtiraamaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa waxa weeye dumarka ma karaameeyo ilaa qof kariima mooye marka ninka xaaskiisa karaamaynaya oo wanaajinaya waa qof wanaagsan khiyaarukum khiyaarukum liahlii buu yidhi kuwa idinku fiican waa kuwa ahalkiinna u fiican wa anaa khayrukum liahli anaana idinku khayr badan xagga ahalka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye dumarkiisa waa karaamayn jiray waa qaymayn jiray hadalkooduu dhegaysan jiray wuu la cayaari jiray wax walba oo wanaagu la samayn jiray ma aha takabur iyo inuusan ka taagi jiray oo markii lagu yidhi adigaa waxa weeye awood leh inaad waxa weeye awooddii ku tumanaysid waa qof mu'minada oo karaamo leh oo qaymo leh oo allihii subxaana qaadirkaa qaymeeyey sharaf u yeelay waa inaad karaamaysid marka waayo wixii ilaahay uu karaameeyo waa inaad karaamaysaa shacaa'irta ilaahay waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alquluub waxa weeye wax walba oo ilaahay karaameeyey waa inaad karaamaysaa oo qaymaysaa akhii fillaah gabadhana waa inay qaymaysaa ninkeeda oo waxa weeye aynan raacin waxa weeye adduunyadeeda iyo waxa weeye maaragtay hawada iska yaacaysa maanta waaya wa qaala sidoo kale wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam gabar wuxuu u soo galay caaisha radia allahu canha ayuu u soo galay iyada oo ay la joogto gabar markaa xaasa oo la qabo markaas xadiidku waa dheeraaye macal shaahidku hadda keenaya ayuu wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam nin ma leedahay mise gabar baa tahay markaasaa lay waa markaasay tiri maya nin baan leeyahay markaasuu wuxuu yidhi ka warran xaggee baad ka joogtaa arrintiisa wallaahi bay tiri kama taga rasuulka ilaahayow ilaa wax walba oo wanaaga waan u sameeyaa wixii aan awoodi waaye mooye nebigu wuxuu yidhi undirii undurii eeg buu yidhi ayna anti minhu xaggee baad ka joogtaa fa innahu jannatuki wa naaruki waa ama jannaad ku gelaysaa ama naar baad ku gelaysaa ay sababta haddii aad raalliyo u noqotid oo ninkaaga wanaajisid oo waxa weeye uu kuu duceeyo oo warkiisa maqashid ood raalliyo u tahay jannaad gelaysa waayo nebiga axaadiid kaluu ku caddeeyey idaa sallat ilmar'atu khamsahaa wa saamat shahrahaa wa xasunat farjahaa wa adaacat sawjahaa qiila laha adkhuli iljanna min ayi abwaabi aljannati shi'ti hadda nebigu waa inoo caddeeyey salaadaheeda hadday iska tukato oo gurigeeda isaga tukato ama masaajidkaba ku tukato waxa way bisheeda ramadaan soonto zina iska ilaaliso ninkeedana adeecdo jannada ilaah bay iska gelaysaa albaabkay doonto ka gelaysaa meesha ragga waxyaalo badan lagu waajibiyey iyada waxa weeye jannadu waa u fududahay laakiin waa qofkii waxa weeye shaydaan ka badbaaday marka nebigu wuxuu leeyahay gabadhaa kula dardaarmay ninkaaga eeg meesha aad ka joogtid marka gabar walba oo imaqlaysa waxaan u dardaarmayaa waxaad naftaada weydiisaa horta ninkaaga seebaad ku tahay haye raalliyo ma u tahay markuu waxa weeye guriga soo gala ma soo dhowaynaysaa waxa weeye maaragtay wuxuu ku yadhaahda ma yeelaysaa warkiisa ma qaadanaysaa mise adiga ayaa amiirada oo adigana waxa weeye ka hor imaanaya warkiisii haye wax walba oo waxa weeye wanaaga oo uu ku amro waa inaad yeeshaa waayo laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq waxa weeye daacadu waa macruuf innama daacatu bilmacruuf wax xumaana hadduu ku amro laga yeeli mayo sida hadda ka hor dumarka qaar weydiiye ninkayga daacadiisii waa igu waajib haye dee wuxuu i amrayaa xumaan saberayd buu i amrayaa ma ka yeelaa ma ku adeeca laa wax xumaana lagu adeeci mayo wax ilaahay uu xarrimay ninkaaga kuma adeecaysid laakiin waxaad ku adeecaysaa wixii ilaahay uu xalaaleeyey ayaad ku adeecaysaa xuduudda diinta islaamka ma dhaafaysa waayo xadiidkaana waa xadiid xasana oo sheikha albani uu xasan kaga dhigaya fii saxiixi iljaamic xadiidkaas uu nebigu leeyahay gabadha undurii ayna anti minhu xagee baad ka joogtaa xadiidka ku xiga wa can cabdillahi bni cumar camar qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yanduru allahu ilaahay ma eegayo ila imra'atin gabar ma eegayo ay qof dumara oo la qabo ilaahay ma eegayo laa tashkuru lisawjiha ninkeeda aan ku shukriyaynin wanaagga uu u sameeyo wa hiya laa tastagnii canhu iyadoon ka maarmaynin ti naagi ninkeeda kama maaranto dee ninkuna kama maarmo waxa weeye xaaskiisa labadii qof waa isku baahan yihiin ma kala maarmaan wa isnaaduhu saxiix buu yidhi imaamu dahabi raximahullah xadiidka waxaa wariyey imaamu xaakim wa saxaxahu wuuna saxiixiyey wa waafaqahu dahabi imaamu nasaa'ina fii sunani kubraa buu ku wariyey iyo waxa weeye cushratu nisaa waana xadiis saxiixa sheikha albani raximahullah waa saxiixiyey waxa weeye fii silsilati axaadiis saxiixa ayuu ku saxiixiyey xadiidku waa xadiis saxiixa muxuu ina barayaa marka xadiidkan laa yanduru llahu ay ilaa nadra raxma ilaahay naxariis kuma eegayo qof dumara oo ninkeedii wanaaggu u sameeyey aan uga shukriyaynin ee ku kufriyaysa nicamkii oo dumarka dhaqankooda iyo caadadooda waxay tahay ilaa miduu ilaahay u naxariistay mooye waxa weeye ninkii hadduu wanaag kasta u sameeyo wax walba wanaagga uu samaynayo waxa weeye hal maalin oy wax yar dareento ayay leedahay weligay khayr imaad samayn marka kufraanu nicam weeye nicmada ilaahayna in lagu shukriya maaha ee in lagu kufriya waa khalad ee waa in lagu shukriyaa nicmada ilaahay kuu nicmeeyey gabar iyo nin ma kala maarmaan nin iyo xaaskii ma kala maarmaan oo waxa weeye waa isku baahan yihin ilaahay baa isku abuuray oo isugu talagalay litaskuna ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma naxariistiiyo wanaaggii marka ilaahaygii subxaana qaadirka ah uu ina dhex dhigay waxaa la rabaa qof walba inuu eego ninku markuu iska abulo yahay wuxuu dareemayaa inay wax weyn ka maqan yihiin oo markuuna xaas lahayn ama xaaskiisii ka maqan tahay wax weyn baa kaa maqan xaaskana waa sidoo kale marka waxaa la rabaa nicamka noocaasa labada qofba inay isugu shukriyaan oo waxa weeye ninkuna uu daa'iman wanaagga ay samaynayso waayo lama soo koobi karo gabadhu wanaagga ay samaynayso guriga ilmihii bay hagaajinaysaa oo waxa weeye cuntadii bay kuu diyaarinaysaa oo waxa weye dharkaagii bay dhaqaysaa oo adigii bay intaa waxa weye wax walba kuu diyaarinaysaa haddaba intaasoo wanaaga iyo ka badan oo ilmihii ay tarbiyaynayso oo waxa weeye xanuunsanayso oo mar uur leedahay oo mar walac tahay oo mar dhibaatay intaasoo dhan marka qofku waxaa la rabaa inuu ka fekero ee uunan fiirin waxa weeye hawadiisa iyo waxa weeye anaa amiir layga dhigay keliya looma baahna waay wa ruwiya waxaa laga wariyey buu yidhi ruwiya bisiiqati tamriid baa la yidhaahdaa ruwiya mar hadduu yidhaahdo wuxuu ku tusayaa xadiidkaa soo socda inuu yahay xadiid daciif ah nebigu inuu yidhi baa la weriyey man kharajat min beyti zawjiha gabadhii ka baxda gurigeedii oo waxa weeye isaga tagta lacanat almalaa'ika alxamdulilah lacanat almalaa'ika malaa'igtaa nacladaysa xataa tarjica ilaa ay soo noqoto aw tatuuba ilaa ay toobad keento xadiidkaani waa xadiid daciifa waa xadiid daciifa mujmacu zawaa'id ayuu waxa weeye ku keenay imaamu alhaytami wuxuuna yidhi rawaahu dabaraani fi alawsad wa fiihi waxaa sanadkiisa ku jira suwayd ibni cabdillaahi suwayd ibni cabdilcaziiz baa ku jira wa huwa matruukun waxa weeye waa nin daciifa oo xadiidkiisa laga tegey waana xadiidku waa daciif marka mar hadduu daciif yahay marka laa karaamata lahu wax laga qaadanayaa ma jirto oo ma qaadanayno laakiin macnaha uu xadiidku ka hadlayo haddii ay gurigii uga baxdo xanaaq iyo dhibaato iyo waxa weeye xumaan iyadoo ninkii ku xumaynaysa haddee laabudda waxa weeye ninkii waa caroonaya hadduu ninkii u caroodana oo dhibaato waxa weye ay u geysatana haddee waxa weye malaa'igtu waa nacladaysaa waa innaga axaadiista saxiixaa ku soo marnay marka waxaa la rabaa gabadhu guriga waa ka bixi kadhaa oo waxa weeye dee danaheeda waa u bixi kartaa dan waa soo qabsan kartaa laakiin xumaan inay guriga uga tagta maaha oo waxa weeye ay gurigii dhibaato iyo mashaakil meeshii timaado intaa ayuu ku caddeeyey shiikhu wuxuuna yidhi wa fi lbaabi axaadiidun kahiira axaadiis badan baa ku soo aroortay laakiin intaasuu ku gaabsaday sidoo kale sheikh haytami waxa uu ku keenay axaadiis badan iyo waxa weeye maaragtay aathaar badan ayuu ku keenay kitaabkiisa azawaajir wuxuuna yidhi waxaa habboon gabadha muslimaddaa inay ilaahay ka cabsato oo waxa weeye ay nusuustan markay maqasho ay ilaahay ka cabsato ay ilaahayna adeecdo ninkeedana adeecdo kuna dadaasho sidii ay xuquuqdan u gudan lahayd oo waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa iyo ninkeedaba ay u raalligelin lahayd xadiidkii buu soo qaatay idaa sallat ilmar'atu khamsahaa wa saamat shahrahaa wa xasunat farjahaa wa adaacat sawjaha xadiidkaasuu soo qaatay wuxuu yidhi marka gabadha muslimadda waa inay ku dadaasho waayo jannay ku gelaysaa ninkeeda inay adeecdo tumma qaala wuxuu yidhi raximahullah in ay arrintaani kabiira min alkabaa'ir tahayna axaadiistaana caddaynaysa culammadoo dhanna way caddeeyeen wayna ku tiriyeen rabbigii subxaana qaadirkaa marka waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay gabdhaheenna muslimaadkaa oo wanaagsan ilaahay inuu ka badbaadiyo kabaa'irtaa rabbigii subxaana qaadirkaana waafajiyo say xaqooda ku gudan lahaayeen innaga raggaana ilaahay inuu ina waafajiyo saynu wanaagga ugu horseedi lahayn dumarka oo aynu waxa weeye wanaag aynu ugu tarbiyayn lahayn laakiin qof walba waa inuu ogaadaa wanaaggii waxaynu ku tarbiyayn karnaa markaynu innagu wanaaggii garanno wanaagguna waa diinta islaamka in diinta la barta ayaa waajiba markaa wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin